Jr.
habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhegaystayaal waa sabti bisha janawari ee sanadka labada kun shan iyo labaatankana waa kow iyo toban waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitaban iyo bogga v o a somaali com saacadduna haatan afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya aniga ibraahim xasan garabey daandure qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda waxaa ka mida maamulka puntland oo sheegay inay soo rideen diyaarad daroon ah oo ay lahayd kooxda daacish islamarkaasina ay la wareegeen fariisimo ay kooxdu ku lahaayeen puntland ilaa siddeed saldhig oo waaweyn oo nimanka argagixisada ah ay ku lahaayeen baro ay dadka ku dhibaateeyaan iyo ilaa iyo koob iyo toban barkontroolyo baa ciidamadu dabteen howlgalkii ay maanta qaadeen
waxaa sidoo kaleeto aad dhegaysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka oo sidoo kale ku saabsan kooxda daacish ee ka howlgasha puntland iyo khatarta weyn ee ay ku hayso bulshada soomaaliyeed kooxdan runtii waa koox argixisa oo khatar ah way ka khatar badan tahay shabaab boqolkiiba sagaashan iyo shan waa ajaa'ib boqolkiiba sagaashan iyo shanta ajaanibka boqolkiiba siddeetan ka mida waa rag khatara oo adduunka ka ah rag lagadad laga raadinayo oo dembiilayaal waaweyn ah
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka caaweyska washington hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii qatar oo dhedhexaadin ka wada dagaalka kaza ayaa sheegtay in jimcihii ay u gudbisay ergaga bariga dhexe u qaabilsan madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump steve witcof una faahfaahisay wadahadaladii xabajoojinta ee kaza oo ay isla wadeen masar iyo maraykanka kulankaasi oo ka dhacay dowxa ayaa ra-iisul wasaare sheekh maxamed bin cabdiraxmaan bin jasiim atani waxa uu witcof uu kala hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka gaar ahaana dadaalada lagu doonayo in xabajoojin laga gaaro marinka khaza ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar horaantii bishan dhexdhexaadayaasha ayaa bilaabay dadaal cusub oo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka khaza iyo sidii loo sii dayn lahaa lahaystayaasha israa'iil oo weli lagu haysto dhulka falastiin ilo diblomaasiyadeed ayaa tilmaamay in uu sii kordhayo cadaadiska caalamiga ah ee la saaray xamaas iyo israa'iil si wadahadallada dadban ee socda ay ugu heshiiyaan madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa khamiistii sheegay in horumar dhab ah laga gaaray wadahadallada trump ayaa uga digay xamaas isagoo yidhi in uu jiri doono halaag haddii aysan sii deynin maxaabiista ama lahaystayaasha ku harsan dhulka falastiin ka hor caleemasaarkiisa labaatanka janwari ruushka ayaa sheegay in ukrain ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku weerartay dhowr gobol oo ka tirsan ruushka ayna duqaysay guryo la degan yahay oo ku yaala gobolka tambofo oo ay ku dhaawaceen ugu yaraan saddex qof gudoomiyaha gobolka evgeni berfishof ayaa waxa uu ku sheegay baraha telegram in dowladaha aan duuliyaha lahayn ay duqeeyeen laba guri oo ku yaala magaalada kotovosk ee koonfur bari ee ka xiga moscow berfishof ayaa waxa uu sheegay in dadka la dejiyey hoy kumeel gaar ah oo aan loo baahnayn in la daadgurayo wasaaradda difaaca ee ruushka waxa ay sheegtay inay ka hortageen ayna burburiyeen siddeetan iyo shan diyaaradaha aan duuliyaha lahayna ee ukrain xali sakdi dhexe dhowr gobol oo ay ku jiraan kow iyo soddon dayuuradood oo aan kuwa duuliyaha lahayn oo dulhee haabayo badda madow waxaa la joojiyey duulimaadkii magaalada la yidhaahdo saratofa si loo xaqiijiyo ammaanka in ka badan boqol kun oo qof ayaa tan iyo bilowgii sanadkan barakacay bariga kongo taasi oo ka dhalatay weeraro cusub oo falaagada sida lagu sheegay warbixin qaramada midoobay ay soo saartay jimcihii shalay falaagada m saddex iyo labaatan ayaa isniintii la wareegtay magaalada misisi taasi oo keentay in dad badan ay isaga qaxaan iyagoo wajahaya weeraro cusub oo ay kooxda fallaagadahi ay ku qaadeen laba magaalo oo istraatiiji ah oo ku yaala bariga dalkaasi muddo toddobaad gudihiisa laba dhibic siddeed milyan oo qof ayaa hore waxa ay uga barakaceen gobolka waqooyiga kifu in ka badan saddex meelood meel dadka gobolka sida ay sheegtay qaramada midoobay dhaqdhaqaaqa m saddex iyo labaatan waa koox mintadeen ah oo ka kooban qowmiyadda tutsiga ah ee ka go-day ciidamada kongo toban sano ka hor warkiina dhegeystayaal waa naga intaas habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay wasiiru dowlaha arrimaha madaxtooyada ee puntland cabdifataax maxamed cabdinuur oo waraysi siiyey idaacadda v o a ayaa wuxuu uga waramay howlgallada ciidamada puntland ay kula dagaalamayaan kooxda daacish ee ku sugan dhulka buuraleyda ah ee caalmiskaad ee gobolka bari iyo duqeyno loo geystay kooxda wasiirku waxa uu v o a u sheegay in dhowr duqeynood lala beegsaday goobaha ay ku sugan yihiin kooxda dacish ee dhulka buuraleyda ah laguna dilay in ka badan tobannaan ajaanib a islamarkaasna ciidamada puntland ay ka qabsadeen kooxda fariisimo ay deegaanadaasi ay ku lahaayeen waxaa uu u waramay wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac oo ku sugan magaalada nairobi faadumo waan salaaman tahay adiga iyo dadweynaha soomaaliyeed eyna dhegaysanaya ugu horrayn waxaan rabaa inaan fursadda qaatay inaan xambaliyeeyo una bogaadiyo dhammaan ciidamada puntland ee ku jira howlgalka safaynta argagixisada oo runtii tan iyo maalintii uu oberethonku bilaabmay gaari guula la taaban karo runtiina naftooda har iyo habeen ugu jira in ay cadowgaas ka safeeyaan buuraha gobolka bari islamarkaana ku howlan in ay badbaadiyaan nafta iyo maalka iyo dhiigga ummadda soomaaliyeed iyo shacabka reer puntland aad baan ugu faraxsannahay shaqada fiican ee ad haysaan iyo guulaha waaweyn ee aad taabateen muddadii aad shaqada ku jirteen howlgalkan runtii waxaa hadda uu marayaa meel aad u fiican ilaa siddeed saldhig oo waaweyn oo nimanka argagixisada ah ay ku lahaayeen baro ay dadka ku dhibaateeyaan iyo ilaa iyo koob iyo toban bar controlyo ay ummadda soomaaliyeed iyo dadka reer puntlandba ku dhibaateyn jireen baa ciidamadu qabteen howlgalkii ay maanta qaadeen maxaa lagu magacaabaa deegaamada fariisimaha ay ciidamadu qabteen aad carabka ku dhifatay magacyadooda wax ma nooga sheegi kartaa
meelaha ay ciidamadu saaka qabteen waxaa ka mid ah ilya camero daylan waxaa ka mid ah dhabancaddo waxaa ka mid ah hoobato meelo tiro badan oo dhaca gobolka degmada baledhidigan iyo iyo degmada isku shuban bay runtii ciidamadu meelo tiro badan iyo dhulbaaxad weyn ka qabteen saaka keliyata waxay hore u socdeen ilaa dhowr iyo toban kilomitr saad la socotana ciidamadu intii ay operation ka bilaabeen ilaa boqol iyo dhowr kilomitr bay hore u dhaqaaqeen ilaa ku dhawaad boqol kilomitr kan laba harsan tahay in nimankaas laga safeeyo meelaha lagu tuhunsanaawedin intaymana ka socota intay howlgalladu ku jireen ciidamadu wax iska caabina ma la kulmeen weerar ay la kulmeen ay ciidamada cadowga argagixisadu ku soo qaadeen dronis ciidamadu waxay ku guulaysteen iyagoon waxba gaarin inay qarxiyaan rag badanna waa looga dilay meesha oo ciidamadu mataqaanaa ay meeshaas waajibkooda markay gudanayeen nimankii xabadda kala horyimi halkaas dhimasho waan ku haynaa ilaa iyo koob iyo toban cadowga ah ciidamadu hadda waa tiriyeen welina howlgalku wuu socdaayo in la xaqiijiyo dhibaatada rasmiga ee nimanka gaadhay weerarka dharjaale miyaa dhimashadaasi mase waa mid buuraha calmiskaad ka dhacday buuraha calbaska dhimasho ka dhacday oo hadda ciidamadu mideedkay u tegeen meeshaas intay howlgal ka socdeen marka laga soo tago kuwii qarxa sameeyey ma soomaali ba mase waa ajaanib
ajaanib weeye kulligood darooniska ciidamada lagu soo weeraray imisay ahaayeen maxayse ciidamada waxyeello u geysteen wax dhibaataa hadda ciidanku ma geysan laakiin ilaa saddex droon bay ahaayeen oo kuwa qarxa lagu qadaa wasuurida ciidanku ha markiiba markay dhawaqooda iyo bidhaantooda arkeen ciidamo aad u tababaran heshiiskoodu fiican yahay bay ahaayeen oo aada u feejigan runtii waxayna ku guulaysteen intaysan dhibaato gaarsiin inay saddexdaba soo ridaan sidaad ku aragteen oo lagu shaaciyey saxaafaddaba dagaalka kafoolkafoolka ah ee ciidamada iyo ragga ka tirsan daacish xaggee buu ka dhacay goor muuse dhacay inta badan dagaal iskafoolkafool ah ma dhicin duqaymihii lagu sameeyey dhibaatooyinkay gaarsiiyeen bal xogtooda hadda intii bilowgaad helaynaa laakiin de nimankani waxay iska ilaalinayaan inay hor istaagaan amaba hor fadhiistaan oo iska dhiciyaan ciidamada geesayaasha wasiir yaa geystay duqaymahaas faadumo saad la socotaba dowladda puntland waxaa dagaalka la dagaalanka argagixisada iyo safeynta argagixisada daacish kula jira dalal badan oo saaxiibad nahay dalalkaas waxay taageero buuxda naga siinayaan dhanka duqaynta cirka uga imaanaysa goobaha ay argagixisadu ku sugan yihiin ilaa haddana sagaal ilaa sideed goobood oo ahaa talisyada ay ciidamada argagixisadu ku dhumaadaysan jireen oo iyo goobo saadka ay ku kaydsan jireen isugu jira baa duqimahaasi haleeleen guul fiicanna waa laga gaaray wayna socon doonaan taageerada aanu ka helayno saaxiibada beesha caalamka ee dagaalka nagula jirta inta aanu ka nadiifinayno argagixisada buurahaas ku dhumaalaysanaysa dhammaantood calmiskaad miyay ka dhaceen duqaymahaas aafaadmo dhammaantood calmiskaad bay ka dhaceen duqaymahaasi waa bixin faahfaahsanna waxaanu soo saari doonaa marka hay-adaha sirdoonka iyo hay-adaha kale amniga ku shaqada leh ay soo bandhigaan xogta rasmiga ah oo dhibaatada hadda kaga gadhay waxaanu mar kale ugu baaqaynaa dhammaan nimankaas argagixisada ah oo buuraha ku jiray muddada badan dadka dhallinyarada ah ee maskaxda ay ka xadeen inay ka faa'iidaystaan cafiskii madaxweynuhu fuliyey islamarkaana ciidamada amniga isu soo dhiibaan wasiir howlgalkan waxaad ii sheegtay in ka badan boqol kilomitir in ciidamada ay u harsan tahay imise cisho ayaa ugu tala gasheen in howlgalkaasi uu socdo howlgalkan wuxuu socon doonaa ilaa iyo ninka ugu dambeeya argagixisada lasoo qabto ambaba la dilo amba uu isu soo dhiibo waxaan u rabnaa inaan la wadaagno bulshada soomaaliyeed ee reer puntland eena dhegaysanaysa ee deegaankaa degan in ciidamadu meel kastoo ay degaan ay joogi doonaan madaxda dowladdu uga daba imaan doonto dowladda dhexaadii noqon lahayd iyo maamulka gobolka iyo degmada ay ka tirsan yihiinba in aan laga noqon doonin baan rabaa inaan ugu bushaareeyo dhammaan shacabweynaha gobolka bari gaar ahaan dadkii deganaa deegaamada hadda la xoreeyey lagama noqon doono ciidankaasi meel dambe dib uga laaban maayaan waa lala joogayaa dowladdoodaa la joogaysa waxaa laga howgelin doonaa dhammaanba adeegii dawliga ahaa ee shacabku xaqa u lahaayeen ciidankuna way wadi doonaa howlgalkan ilaa iyo inta ugu dambaysa oo laga soo afjarayo cadowga halkaa ku jira
kaasina wuxuu ahaa wasiiru dowlaha arrimaha madaxtooyada ee puntland cabdifataax maxamed cabdinuur wuxuuna u warramayey waryaheena v o a faadimo yaasiin jaamac haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan ku saabsan kooxda daacish ee ka dagaalama deegaanada buuraleyda ee puntland iyo halista weyn ay ku hayaan bulshada soomaaliyeed waxaana barnaamijka soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka toddobaadkan waxaan ku falanqayn doonaa howlgallada ka dhanka ah ururka daacish ee ka socda puntland barnaamijka waxaa marti ku ah jibriil qoobay oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada kuna sugan dalka denmark ugu horraynna waxa aan weydiiyey kooxdan daacish iyo saamaynta ay ku leedahay dalka kooxdan runtii waa koox argixisa oo khatar ah way ka khatar badan tahay shabaab sababtay uga khatar badan tahay waxay tahay boqolkiiba sagaashan iyo shan waa ajaanib boqolkiiba sagaashan iyo shanta ajaanibka boqolkiiba siddeetan ka mida waa rag khatara oo adduunka ka ah rag laga dad laga raadinayo oo dembiilayaal waaweyn ah waxay ka soo guureen oo ka soo baxeen dhammaan dalal badan oo caalamka ah oo dalalkooda ka mid a waxay ka yimaadeen afghanistan waxay ka yimaadeen morocco waxay ka yimaadeen tanzania waxay ka yimaadeen mozambique afrikada galbeed carabaha kale waa isku soo urursadeen marka waa koox khatar ah oo ajaanib ah oo gangis waaweyn ah oo aan nahayn wey soomaalida ku jirtaa aad bay u koobantah ninka hadda odaga ahaa oo markii hore mas-uulka ka ahaa daacishta soomaaliya awooddii hadda way ka qaadeen ninka shanaad ee waxay ka dhigeen caalamka oo dhan waa iska magacuyaal ayagaa kala wareegay taladii waxay meeshii ka sameeyeen dhaqaale laba siga dhaqaale uga sameeyeen waa midda koowaad ganacsatadii bay baadayaan oo si naxariis darra ah xarun ganacsi oo furan oo boqol kun oo doolar ku furan sanadkiina labaatan kun faa'ida ba waxaa la leeyahay waxaa laga rabaa boqol kun oo dollar oo sika ah intaas haddaada ku bixinna tilaabaa lagaa qaadaya xarumihii xoogaa isdhaga adkeeyey waa gubeen haddana boosaas oo kale xarunta ku taalla markay gubaan amarba waxay ku bixinayaan xarumaha kale ee garowe iyo gaalkacyo iyo xarumaha kaleoo puntlandta kale ka furan inay ayagana xidhaan haddii kale saas kule ay u gubayaan waa saamayn aad u xun oo khatara dhinaca kalena waxay guranayaan macdantii waxay guranayaan beeyadii waxay dhoofinayaan wax walba oo dalkii lahaa buuraha ay galeen marka labada dhinacba dhaqaalay ka sameeyeen dhaqaale xoog lay soo xareeyeen dhaqaalaha waxay ku fangareeyeen daacishtii caalamka kale oo dib bay u maalgeliyeen waxay keensadeen doronis waxay keensadeen qalab kale oo casriya waa iskugu soo habarwaacdeen dhul waxay heleen istaraatiijiya oo buuro khatar ah biyo leh leh qudaar tiro badan oo dabiiciya meesha ka baxdo intii la rabo lagu dhuuman karo haddana dhaqaale laga samayn karo su-aasha laakiin la isweydiin karaa waxay tahay jibriilow maxay tahay sababta keentay in ay iyagoo ajaanib u badan sa aad sheegtay ay ku dhex dhuuntaan soomaalida dhexdooda sidee ugu suurto gashay walle markii horea dabacsanaan baa laga muujiyey arrintaas markii hore ninkan ugu weynaa oo deegaanka u dhashay baa soo galay dad yar buu la soo galay dad yaroo soomaaliya ay ahaayeen tartiib tartiib bay ugu soo guureen dhulku waa dhul ballaaran dhul xeebeed ah ku furan yeman iyo bariga dhexe halkaasay tartiib ka soo galeen ayagoo koox kooxa puntland waa fududaysatay waxay u arkaysay waxaan awood badnayn oo la kayntarooli karo oo hadba intii weerar lagu qaado howlgelle lagu fuliyo meesha caalamka laftigeedu marmar ay garaacdo mar waa tii qandale ay galeen oo si fiican tii weerar lagu qaaday la jibiyey oo la kala cayriyey marka puntland way la socotay dhaqdhaqaaqooda in ay maamuli karto meesha ku ilaalin karto oo la socon karto dhaqdhaqaaqooday u ahayd khatartan hadda ay ganacsatada ku yeesheen maysa lahayn khatartan kaleo ganacsiga ay ku samaynayaan wax ku dhoofinayaanna maysa lahayn fursadahaasay marka ka faa'iidaysteen marka waxaa la odhan karaa waa dayac ka yimid dhanka puntland waxaad sheegtay inay dhaqaalo sameeyaan sidee u suurto gashay markaa dhaqaalahaasi inay sameeyaan qaabkee ayay u maraan ururinta dakhliga dhaqaalahaas waxay ku sameeyaan laba nooc midda koowaad waxa weeye ganacsatada ay baadaan oo ganacsatada waasaan kuu sheegay xarun ganacsi oo furan baa waxaa la leeyahay shan boqoloo kun oo dollar baa lagaa rabaa hadalna ma gelin kartid intaasoo maalmood baa haysataa xaruntii ka dhaga adeegadha oo bixin weyda lacagtaasna maalmihii loo qabtay haddii ku bixin weyda xaruntii baa guri baa la gubayaa imise xarumood baa boosaasi lagu gubo ganacsi isla markaa ay gubaan meesha haddana amar waxay ku bixinayaan xaruntii kaleoo shirkadaasi ay ku lahayd puntland oo dhanna in la xidho dhammaan marka shirkadii baa fadhiisanaysa hal mar oo curyaamaysa ganacsatadii marka hal mar bay isla qaylisay oo ku khasbanaadeen inay nimanka amarkoodii qaataan sidoo kale waxay laynayaan dadka ganacsiga madaxda ka ah oo maamul ku-xigeenkii golis baa ugu horreeyey ninka koowaad ay dilaan oo ay ganacsi ku dilaan ee lacagta daraaddeed ay u dilaan dhankaa marka dhaqaale xoog leh oo deg dega oo baqdin dadka ay uga helayaan bay ka heleen dhanka kale waxay dhaqaale ka sameeyeen macdantii iyo beeyadii buurihii ay joogeen oo cidlada ahaa bay macdantii ka guranayeen sababta dhul cidlaa bay joogaan cidna aysan joogin dadku ku yaryahay maamulkuna uusan ku yaryahay baddana u furan waxayna keensadeen qalabkay ku baarayeen waxay keensadeen qalabkay ku guranayeen waxayna ku xirmeen nimanku waa daacishta caalamiga oo dhan weeye caalamka oo dhan bay isku xiran yihiin saasay ku guranayeen marka laba dhinacba dhaqaale fiican bay ka sameeyeen sideed u aragtaa marka waayahay howlgalkan imika ay puntland bilowday howlgalkani waa muhiim howlgalkan waa la asiibay khasab buu ahaa lama huraan buu ahaa haddii kale laba arrimoodba gacantay ka bixi lahaayeen waa midda koowaad ee boosaaso gacantay ka bixi lahayd waa midda labaadee marinkan biyaha ee muhiimka oo caalamka o dhan muhiimka u ah isna gacantuu ka bixi lahaa xaggana xootiyiintaa ka fariistay halkaana nimankan argagixisadaabaa si buuxdo u fariisan lahaa waxayna gaari lahaayeen hadda waa ilaa toddoba boqol baa lagu qiyaasaya ilaa waxay iyaku rabeen shan kun markay gaaraan in ayagu weerara bilaabaan toos oo dagaalla ay dhulka qabsadaan saasay qorshaysanayeen marka haddaan hadda laga hortegin khatar weyn oo soo socotay ahayd oo soomaaliya oo dhanna marka dambe ku fida ilaa etoobiya iyo bariga africa oo dhanna gaarta oo gacanta ay ku dhigaan oo halka ay ka soo baxaan marka inay puntland maanta ciidan xoog la dunto howlgalkan diyaariso ka howlgasho lama huraan buu ahaa waana loo baahna waa la asiiba wakhtigeedii buna yimi sidaad sheegtay waxa ay lacago aad ku tilmaantay baad ay ka qaadaan dadka ganacsatada iyo dadka shacabkaaba dadka shacabka rayidka reer puntland tusaale ahaan maxaa kaalina uga bannaan la dagaalanka kooxdan laba arrimood weeye waxa uga bannaan waa midda koowaad waa dadka ganacsatada ah baqdin baa markii hore lagu hayey hadda baqdintii waa ka baxday sababtaa dowladdii baa meeshai ciidan gelisay kalsooni baa la siiyey ganacsatadii waa inaysan lacag dama bixin midda labaadna waa miidiyaha saxaafadda madaxa bannaan ee reer puntland iyo saxaafadda soomaaliyeed iyo dadka haldoorka ah inay qayb ka qaataan qurba joogtu inay qayb ka qaadato hadda anugu barnaamij baan abaabulnay saddex habeen ka hor aan qurba joogtoo dhan iskugu keennay oo twitterka ka dhacay oo madaxweyne ku-xigeenka puntland nagala soo qayb galay oo howlgalka lagu taageerayay niyad ahaan iyo ficil ahaan dowladda in lagu taageero oo guubaabo la siiyo marka iskaashi waa in la sameeyaa shacabka iyo dowladda oo layska kaashanayo la dagaalanka nimankan ogow arrintaasi midho dhal bay noqonaysaa waxaana tusaale kuugu filan hadda deegaanka ay marka hore joogeen ay u badnaayeen beel baa u badnayd beeshaasi dowladda si dhammaystiran bay ula shaqaysa waa la helay jawaabteedii boqolkiiba toddobaatan waa ka baxay nimankii ayagoon ciidanku soo gaarin markii ciidankiina kusoo dhaqaaqay shacabkiina ku kacay labadii cadaadis waa u adkaysan waayeen waa ka baxeen waa baneeyeen hadda buuro shishay usii socdaan oo usii cararayaan marka markii la wada shaqeeyo nimankaana ma joogi karaan waxay ku dhex noolaadaan waa shacabka dhexdiisa shacabkay dowladdu haddaysan wada shaqayn waa ka faa'iidaystaan waana waxay koonfur ku dileen oo argagixisada uga faa'iidaysatay soomaaliya mashaakilka siyaasadeed iyo amniga ee haysta waxaa saldhig u ah qabyaaladda marka qabiilka iyo beeluhu saamayn intee leeg bay ku leeyihin inay xoogeystaan kooxahan argagixisada ah way ku leeyihiin walaale qayb weyn bay ka yihiin sababtoo waxaa ku garanaysaa ninka hadda xukumay markii hore oo deegaanka u dhashay markuu soo gelayey dad baa qabiil ku difaacaya oo lahaa ninkaan nin odaya waya oo jiran meeshaan u yimid maxaa laga rabaa ma qabiil baa loo caybsanaya oo qabiil ku difaacayay markii dambe ilaa mar dambe oo nimankan ajaanibta ay soo bateen dad badan baa u arkayay inay yihiin niman wadaada ah oo deegaanka u dhashay oo qabiiliya oo ku difaacayay oo aan khatar badan ka soo jeedin hadda laakiin markii dadku arkeen dhibkoodii asagiina la arkay inuusan meesha waxba ka ahayn meeshiina ay arkeen argixiso caalamiya iyo niman waaweyn inay soo galeen waa dadkii ka jabeen waana sababta keenta hadda inay jabaan oo qayb aysan ka noqon oo dadweynihii aysan taageerin oo qabiilooyinkii ka baxaan marka argagixisadu way ka faa'iidaysataa isku dhaca qabiilooyinka kala qaybsanaanta qabiilooyinka maamulka iyo qabiilooyinku markay isku dhacaan meel walbo colaadi ka jirto ayaga waxay u tahay fursad dhaqaalay ku bixiyaan laynta dadka hadda oo la yidhaahdo beelaha islaynaya haddaa aragtid meel beel isku laynayaan argagixisadu qayb bay ka tahay dhaqaalay ku bixisaa beelahana waa isku jirtaa si ay uga dhex faa'iidaysato marka waa meelaha waa fursadaha ay ku nool yihiin bay ka mid tahay waxaad moodaa arrinta argagixisadu inay soomaaliya ku daba dheeraatay sidee baa loo soo gabagabayn karaa aragtidaada muu arrintan argagixisada hal mid keliya baa wax looga qaban karaa horta mudday qaadanaysaa in la in la baaba'sho oo la tirtiro laakiin waa la wiiqi karaa awooddooda awooddooda waxaa lagu wiiqi karaa waa in ay wada shaqeeyaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada waa inay jirtaa siyaasad amni qaran waa inuu jiraa ciidan qaran waa inay jirtaa qorshe qaran oo hal mar la wada dhaqaaqo maantaoo kale dagaalkaas la qaado ayadoo soomaalidu midaysan tahay siyaasaddeeda amnigu midaysan tahay ciidanku midaysan yahay ka gees ka gees dagaal laysla socdo la qaado nimankaas waxaan qabaa waa la wiiqi lahaa way jabi lahaayeen meel yaryar bay kusoo ururi lahaayeen oo aad u kooban waana laga faa'iidaysan lahaa waxaan kici lahayd in sirdoonkuna shaqeeyo wardoon ahaan loola dagaalamo shacabku inay dowladda iyo maamulada raacaan een ciidamo isku xiran oo isku xog ah oo isku wakti tillaabo qaadayana ay weerarka ku jiraan beesha caalamkuna ay bannaanka ka taageerto laakiin kala qaybsanaanta maamulada kala daadsanaanta nidaamyada isku xirnaan la'aanta wardoonka shacabka kala qaybsanaantiisa dhammaan fursadahaas ayagu waa fursad sideeda waxay soomaaliya u soo aadaanba ugu soo dhuntaan waxay u arkaan dhul bahaalla galeena oo nidaamna usan ka jirin maamulna usan ka jirin maamulada ka jirana ay daciif yihiin ay ka dhex faa'iidaysan karaan meeshii burbursan bayna ka faa'iidaystaan sidoodaba ayagu
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii martida mikrafoonka tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
xuseen bare aadan ayaana soo jeedinayay barnaamijka martida mikrofoonka halkani waa washington suuqa xaafadda islii oo aada u fiday una hormaraya ayaa waxaa caqabad weyn ku haya dadka ku ganacsada hareeraha waddooyinka oo ciriiri xoogla ku haya ganacsiga iyo xaafaddaba haddaba saameynta ay arrintaasi ku leedahay habsami u socodka ganacsiga suuqa ayaa caashi ibraahim aadan waxay ka wareysatay cumar axmed oo ah isuduwaha guud ee guddiga ganacsatada xaafadda islii
shukran casha iyo guyawi waa mahadsantihiin horta arrintan islii waa arrin beryahanba soo socotay oo saa u sheegta waa run ganacsigii ugu koray oo zaa'id buu buu sidii hore uga baaxad weyn yahay hadday noqoto ma dhismo hadday noqoto populationkii iyo cadadkii dadka degan iyo dadka ka ganacsada markii laysku daro waxaad moodaa xaafaddu inay inay tankeedii ay qaadi laadahay oo yacni laba jibaar iyo saddex jibaar iyo afar jibaarba ay dadku hadda iyo ganacsigu uu hal meel isugu yimid like waxa weeye ummadda soomaaliyeed aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ayagaa doortay isli inay ka dhigtaan magaalo ayagaa xoolahoodii gashtay ayagaa afarta qaaradood meel kasta ay joogaanba hantidoodii iyo dhaqaalahoodiiba ku ku ku gashtay isli oo ayaga ikhtiyaarkood yacni keensaday wayna u fushay oo yacni maasha allah sidii ay rabeen way u noqotay oo deegaan iyo lahaansho iyo wax kastaba iyagaa xaafadii yeeshay wayna ku mahadsan yihiin tiiba marka waxay soo jiidatay inay xaafa magaalada xataa nairobi centerka townka ama meesha la dhaho c b d ama townka magaalada nairobi waxaad moodaa ganacsigii dhaqdhaqaaqii wixii aan xafiis ka ahayn inuu xagga usoo batay hadday noqoto baabuurta yaryar ee la karaysto ama ama ama ubarka border borderka waxaa loo yaqaano mootooyinka xamaaliyiinta wax qaada wax kasta wuxuu focus gariya islii hadda marka weydiisid waxaa ku leeyahay atown shaqo ma laha nimankii ka shaqaysan jiray border bordooyinka ama mootooyinka ee townka ayaa waxay imaadeen islii maxaa dhacay markaa dhahdin ah townka meesha shaqa ma laha meeshana meesha shaqo one minute ma joogi karna leeyihin isla markaa qofaan qaadayna alaab bay qaadeen delivery bay qaadayaan marka horta xaafadda ganacsigeedu saasuu u koray markaasaa waxay waxaan waxaa imaaday marka ay dowladdii hoose kontrooli weydo ama iyaga gacan jiisa ka noqoto ama corruption ahna ka noqoto waxaad moodaa waxyaalihii kale inay meesha kasii baxaan laakiin annaga hadda waxaan aad focuska u saarnay amniga hay-adaha security-ga aad ugu mahadsan yihiin amnigeeda aad baa looga taxadiraa xaafadda waa la yimaadaa habeenkii askartoo dhan baa timaada hadda habeenka dhaweytay ee new year iyarka rag madaxa joogay magaalada oo ciidamo wata oo xaafadda difaacaya si gooni ahaan u difaacayay marka aad bay ugu mahadsan yihiin hay-adaha amniga si ay xaafadda ay heelan ugu yihiin ay u joogaan markasta mar kasta ay shaqaaqooyin jiraan ama amnigeedu xaafadda ama waddanka uu wax buuqbuuq jiro xaafadda si gooniya loo ilaaliyaa waa gartay marka marka taas waa mahadcelintii aan ugu mahadcelinay marka arrimaha kale aan soo wada waxa weeye xaafaddu markii ay ay saas noqotay ganacsigeedii iyo attractionkeedii iyo soo xaafadda ay soo jeedatay nairobi khaasatan kenya ay xaafadda islay noqotay meeshii wax laga iibsado dadka kale oo iyagana waratada la dhahaa iyagana zaa'id bay xaafadda ugu soo bateen oo jadidka hadda dadka xeraya waxaa weeye ayagii waratadii kuwii mootooyinka dhiganaya ama ama bajaajilayaasha oo ama mootooyinka meeshan boodhaboodha la dhahaa kuwaas baa marka xaafadda jilidkeeda xiraya oo zaa'id isku dul fuushan oo meel qofkii uu alaab marsado ama socitaanka laftiisa uu ku dhibayo marka hadda waxaan rabnaa qoraallo badan waan u dirnay dowladda hoose waxaan rabnaa si isbedel inay sameeyaan sida sida ugu dhaqsaha badan haddii kale markaas waxay noqonaysaa inaan anagu tallaabo sharci a qaadano ama aanu maxkamad geena dowladda hoose ayay noqon doontaa haddii ay waxyaalaha qaarkood ay qaban waayaan ganacsiga xaafadda islii tusaale oo kale hadda qaybtan aad tilmaantay inay caqabad ku tahay ganacsigii iyo habsami u socodkii ganacsiga iyo dadka usoo doonanaya inay ka adeegtaan xaafadda inay dhibaato ku hayso dadka ku ganacsada wadooyinka oo magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda isliin qudheyda aan taga looga yaqaana barabaraha xilliga dambe ay soo baxaan xilliga dambe ay soo baxaan wixii ka dambeeyay saddexda salaada casar kadib marka iyaga iyagana waxay rabaan inay noolaadaan oo waxaa laga yaabaa in noloshoodii ay sidaasi ku jirto dadka bakhaarada ku jira bakhaarrey bay leeyihiin iyaga maxaa ugu talagasheen ama marka aad tidhaahdaan waxaan la kaashanaynaa dowladda hoose oo iyagii laga kaxeeyo dhulkii ama meelihii ay ku ganacsanayeen ay bariiskooda ka raadsanayeen ma keenteen ma keenteen talooyin ku saabsan meelaha loo rari karo si iyagana ay ay ay u helaan quutalyonkooda
sax hadda ka hor waxaa jirtay mar oo oonu zaa'id annaga iyagoo isugu dhacnay oo twenty sixteen seventeenkii ahayd oonu dagaal ku qaadnay oonu hataa anagu intaan dukaamadii xirnay oonu fooda sarnaa jirta oo xaafadda maalmo dhan dagaal ka socda marka berigaas waxaan samaynay meelo dad baa ganacsadayaal baa soo baxay oo ayaga meelo ugu talagalay oo guryo intay karaysteen ayaga yacni ugu talagalay oo miisaskooda inay meeshaa lasoo gaalshaan ay ku ganacsadaan bay ugu talagaleen hadda meelihii waxaad moodaa hal meel baa hadda ka nool weli oon la duminin oo weli sidii ku shaqaysata way diideen waxay rabaan ayaga dadka mayna u baranin dukaan inay soo galaan xataa niman ganacsatayaal oo guryo dhistay ayaa waxaan kala hadalnay inay dadka qiimo jaban ka qaadaan ayaga oo ayna ku qasbin inay bixiyaan goodwill ama lacagaan horumariska la bixiyo ay ayaga wayna sameeyeen oo rag badan oo annaga naga mid a ayaa arrintaas sameeyey marka ma ku qancayaan badanaa way waxay rabaan inay meesha bannaanka guriga hortooda soo dhigtaan marka iyaga laftooda ma dhihi kartid masaakiin oo oo yacni xoog loo isticmaalaya ma aha waa dad aan u hoggaansamin waxyaalihii aan anigu soo jeedinay suuqaaqa ay samaysteen dad baa suuqaaqa macmiila samaystay oo iyaga ugu talagalay meelihii oo dhan markii dambe waa la xero oo way socon weyday oo way kasoo tegeen bannaankay soo dhiganayaan maadaama lacag yaraa la weydiinaya dhowr kun oo shilin kenya laga qaadayay intiibay malaha ay wax kale u maleeyeen marka iyaga laftoodu qaladkooda soo gehiin magaalada waa laga soo eriyay townka oo dowladda hoose ka soo eriday townka sidai aan isli u buuxa bay u buuxi jirtay awal hore waana loo diiday marka annaga waxaan rabnaa sida townka loo galay inay dowladdu ay u samayso islina ay uga shaqayso haddii kana marka ayadaan maxkamadda geenayna ayadaa dadka laga rabaa inay meel geyso ayadaa suuq loogu talagalay ee meelaha dowladda loogu talagalay inay degaan dowladdu dowladda hoose meel way siin kartaa suuq xataa waxaa jira hadda laysku haysto oo private oo ganacsato soomaali iyo isku haystaan oo iyagu lahaayeen hataa kaas waa loo haddii ay nimankii ganacsatada ayna dowladdu siin rabin oo hadda suuqa waa suuq weyn oo ku wada filan haddii dadka ganacsatada la siina iyagii loo daayo oo iyagu ay dowladda hoose iyagu degshay xataa anagu waan soo jeedin lahayn maxaa yeele waa waa meel loogu talagalay iyaga marka dowladda meel uma weyn karto dowladda meel waa usoo saari kartaa meele u samayn kartaa kiyosiyar oo gooni u samayn kartaa jidad gooni a loo xiri karaa oo jidadka waaweyn oo halbowlaha ahayd dowladdu uma weyn karto meel la dejiyaan laakiin waxaan isku dhexyaacan jidka xiran ee dadkii adeega imaanaya ay ay ka calacalayaan in wax laga qabto waayo marka haddii dowladdu wax ka qaban weydo annagaa ku qasbanaana inaan maxkamad geyno dowladda insha allah taasna waanu ka shaqayn doonaa kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa isuduwaha guud ee guddiga ganacsatada xaafadda islii cumar axmed wuxuu u warramayey caashe ibraahim aadan halkaad weli nagala socotaana waa washington haatana ku soo dhowaada caweyska washington waxaa soo jeedinaya jacfar kuukay
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay meel walba oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka cawayska washington toddobaadkanna barnaamijka gebi ahaantiisba waxaannu ku soo qaadanaynaa waraysi aannu la yeelanayno fannaanka aad wada garanaysaan maxamed faarax xuseen fitaminos oo ku sugan magaalada qaahira ee waddanka masar fitaminos marka hore soo dhowow aniga iyo dhegaystayaasha iyo guud ahaan bahda v o eba waxaannu kugu soo dhowaynaynaa waraysigan waa mahadsan tahay walaalkayow aad iyo aad waa dhowahay boqolkiiba boqol waanu ku faraxsanahay maanta waraysiga aa ila yeeranaysid jacfar waay bal intaanan horta wax kale u gudagelin maxamed faarax xuseen wey magacaada saxda ah oo saddexan vitaminos bal sida uu ku yimid iyo magacaa sida uu kugu baxay iyo waxa lagala jeedo aniga iyo dhegaystayaashaba marka hore noo sharax
magaca marxalado badan buu soo maray horta maasha allah maasha allah horta aabbahay baa magaalada waajid wuxuu ku lahaan jiray farmashiye iyo baydhabo iyo xamar waana wiil yaroo buuran oo farmashiye wax ka gadaan ahaayoo maasha allah oo vitaminku uu ka muuqdo marka vita aa lay dhihi jiray vita vita lay dhihi jiray iyadoo oo aan tiyaatarka baashaalayna ayaa waxaa timid qofta la yidhaha binti cumar gacaal markaas tiri waninkaa magaciisa ma taqaanaan vitamin aala dhahaa waa mawegiya vitamin
waa gartay vitamin halkii iga dhigtay waktigan dambe xadaarada waxaan kule magac magabayo waktigan dambe hadda maasha allah aan soo laba kicleeyo oo dadka qaarkood ba xataa aan fanka iskula jirnay garan laayihiin oo ii malaynayn goorta inay oday oda ka dhamaatay aan noqday waayahay horta bal arrin ii wada haye vitaminos ayaa lagu daray dhalinyarada dambe ku dartay oo allah ay dhaafay ay ku dareen marka waktigu waa isbedelayaayo maalinba meel bay taagnaanaysaa iyagiibaa fanaaniintiiba hadda ila vitamin ma aha qofkaana waa qof ma ma garad ankuna dee yaraan baan kusoo bilaabay markaas aad u yar aad u yaraa waayahay ma rabo ma rabo inaan da'daada ku weydiiyo goormaa dhalatay inaan ku dhaho ma rabo laakiin laakiin fanka fanka goormaad kusoo biirtay meeshaas meeshaas waa fikrad way ka qaadan karaan dhegeystayaasha dabcan horta horta labi toban sano maan dhahaa mise saddex toban sano aan dhahaa isgarayani xataa laftirkeyga dugsiga dhex seventy sevenkii ayaa fanka kusoo biiray runtii kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatankii
hees oo hees oo waxaa igu sababtay xuseen oo faarax suubiyey oo aan malaynayo inuu xuseen oo saalax qaasin uu lahaa laxanka oo etoobiya waagi dagaalka etoobiya ahayd soomaa soomaaliye gurmada gadigeen nafti huraynu nahay gaashaandhigii dalkeenaynu nahay gumaysidiid baynu nahay gobanimo dirir baynu anigoo dhalinyara heestaasa horta ayaan kula soo biiray oo la soo galay waan xasuusta marka seventy sevenki bay noqonaysaa dhammaadkiisii dagaaladii markii dhammaadkiisa marka waktigaasaan soo galay waana yaraaad
baawayahay marka bal marxalado noocee buu soo maray waxaanan ogahay inaad waddanka xilli hore ka tagtay oo aanba aad uga fogeyn waktiga aad fanka kusoo biirtay marka fankaaga kala go' ma ku dhacay markii aad dibadda u baxday waa mahadsan tahay jacfar walaalkay qaaliga ah aada ugu mahadsan tahay su-aashaas hoblada waa beri markaan kusoo biiray horaanba hoblada waa beri kaga biirayba nasiib wanaag heesta hees kalea ku xigtay iyadana oo aan heesaha hergale kaga qayb galay oo aan bul ku noqday fanaaniin badan oo markaas oo dhalinyaro oo markaas soo wada bixayso oo markii dambena fanaaniin waaweyn noqotay ayaan dhexda ka galay muddo shan sano lix sano toddoba sano ayaan la shaqaynayay waa beri la shaqaynay oo tiyaatar ka shaqaynay oo aan aad ugu faraxsanaa oo aan maasha allah isdhaha intaa rabti ka weli ka marka anoo fanki weli sii jecel
adigoo adigoo adigoo da'yar aad la kulantay fanaaniintii waaweynayd iyo abwaaniintii gobolada waa beri waqti waqtiga waqti waa ka fiicnaayo fankayga wuxuu ahaa fan laisbarayo wax oo fan akhlaaqiyaadka la barayo qofka fan kusoo biiro fan gacanta lagu qabanayo oo weliba gabdhuhu aad bay wiilasha u gacan qaban jireen fanka soo galo oo weliba fankuna wuxuu lahaa fan akhlaaqiyaad ku xiran buu ahaa ku tiirsan buu ahaa ma garatay oo ah maanta aan hilmaami karin ilaa maanta qaabkan kusoo galay waqtigaas kadib waxaan aaday waxbarasho waxaan aaday wadanka waan ka baxay indian aaday indian wax kasoo bartay kadibna kuwait baan aaday oo waxaa weeye fankiiba muxuu ii noqdaybo ima noqon ma garatay premier siduu iigu ahaa ima noqon shaqii adduun baan galay laakiin qofka hadduu u creative yahay fankii maba dayn karaba anigu markaan imaadaba fankeyga meesheedaan kasii watay marka aad aad waxbarashada indiya u tagtay kadibna aad khaliijka kusoo noqotay oo aad soo shaqaysay waddanka baad dib ugu soo laabatay ha waddankayga dib ugu soo laabtay business iyo howlihii adduun kalaa iska galay halkii fankeygana waa watay laakiin markaasito marka aan fanku wuxuu noo ahaa hobbigii rasmiga ahaa buu noo ahaayo markaan caawo kale jaanis helo ayaanu fanaaniinta isku imaan jirnay oon heesi jirnay intaan isku iman karno aan baashaali jirnay dee wax weyn ahayd
marka intaa haddana aan aan aan aan kuwait tegey oon kuwait joogay xataa fanka waxyaaba badan baan ka suubiyey heese badanoo lixan liiga suubiyo suudaniin ii suubiyeen ayaa jirta oon anigu lahaa oo aan qaaday oo oo miraha mirahana yar bintaba iska lahaa oo hadda allahu naxariiste gacal la dhihi jiray xataa fanaaniinteyda waaweyn oo ay mogool ka mid tahay ayaanu kuwait ku kulannay oo aan suudaan isku raaxnay oo aan waxyaaba badan oo adduunka ilaahay aan soo aragnay oo aan soo waree maba fankii lugtuna waa iigu jiray shaqadeydana waan ku jiray waaya waaya marka intaanan u gudagelin bal magaalada muqdisho oo muddo dhowr iyo soddon sana aad ka maqnayd sida aad u aragtay iyo waxyaabaha aad kula soo kulantay dadkii fankaaga waagaas dhegaysan jiray iyo ma ku yidhaahdeen warniyahow waa maxay da'da iyo muuqaalka isma lahane horta maasha allah dhe maasha allah maasha waaba soo xanuunsade horta mudda waa la yaabsanta horta bini aadanka waxaa waye mataqa waa waa idhaheen waddanka horta soddon sanaan ka maqnaa xamaro curdana ayaan ka tegey laakiin xamaro oo hadda hadda soo qaan gaartay baan tegey oo aan aad ula yaabay meelaha qaarkood ma garanay jidadkii waa garanayaa laakiin alxamdulilah laba beri saddex beri markaan joogay qofna meel ioma tilmaamin oo magaaladayda meel kastaa marayay oo aan lugta dhigayay oo aan soconayay dadkii yaqaanay marka dad badana waxaa dhahaa vitaminos waay vitamin miya ninka vitamin miya ninka hadda vitamin soo baxay soo fanaanka niyo hore ma uheysid heesta saasa ma leedahay wallahi maqaayad nin baa warsahaabaan ku yiri marka waxaa lagu yiri ni waxaan ku weydiiyey maasha allah maasha allah buu yiri inteesaan ilaa ilaa waagas masuuq baad kusoo jirta yiri waxaad cunta noo sheegay
dad badana saa ay yidhaahdeen dad badanna maasha allah dad badanna waxaan ku faraxsanahay runtii xamar inta aan wareega aan socday vitaminos vitaminos fannaankeenna waa soo dhawo waxay dhahaa maya waxay dhiba ma arkin xamar nabadgelyada waa boqolkiiba boqol dhibna lama kulmin waxaan la kulmay wanaag iyo sharaf iyo soo dhoweyn iyo waxaan la kulmay iyo iyo wax aad ii qiirageliyo oo aan ku farxo mana arag wax dhibo walaahi dadka dadka qurbaha ka yimaada waxaa la yidhaahdaa marka ay maqan yihiin warka ay waddankii ka haystaan iyo marka ay tagaan wuu kala duwan yahay qaarkood sida adigoo kaleba soddon sano afartan sano ayay waddanka ka maqan yihiin laakiin markay yimaadaan lagama fujin karo aad bay ugu soo noqnoqdaana la yidhi oo noqnoqoshadooda badata waa runta waa runta horta xamar aniga meesha aan ku dhashay oon ku soo koray oon ku weynaaday oon ku caqliyaystay oon ku guursaday oon ku guryo dhistay oo aan ku risqay oo wax ku helay oo bangi aan lacag ka dhigtay ee ahayd ma faham waa garta taariikh fiican baad ka haysaa aan diinta ka bartay oo iskuul ku dhameeyey wax kastaba maxaa la dhahaa bajaajlayaasha maxaa farmaajo farmaajo vitaminos vitaminos fanaankii farmaajo ay kahay dha wallahi xataa nin tuugsanaayo oo ahsiinayo adeer farmaajo miyaa tahay oo dhahay mayaan dhahay adeer maxaa horta farmaajo maxaa laygu ekeysiyaan siyaasi ma noqon karo maxaa kritifka kritif qof fanaana laygu dhaweyn waay waa madaxweynehaygii hore aan jeclahay madaxweynehayga haddana aan jeclahay hadda joogo xasan sheekh labadaba waa jeclahay ilaah igama qaado nin kasta oo usha u qabto waddanka oo usha kan kale u qabto waa u duceeya anigu maanta da' baan joogaa u duceeyna waxaa leeyahay hore u socda hore u socda hore u socda vitaminow vitaminow xamar markaad tagtay nin iska low profile ahoo dadka inaysan aqoonsanaynin oo aan lasoo qabanaynin aaminsan baad ahayd dadka qaarkiiba adoo suuqyada maraya sidaan ka sheekaysanay kol dhoweyd ku soo qabanayay laakiin ka waran markii aad astaan t v intaad tagtay heese aad duubtay heesihii baraha bulshada ay soo galeen kadib dadkii xamar joogay sidey ku arkeen dhallinyarada yaryareed ee aan iyagu horay fankaaga ula socon dib ka soo baxay aan fankii hore iyo hobladii waa beri iyo aan war ka haynin markii heestaada ay baraha bulshada ku arkeen adigana aad ka soo horbaxdo bal ka warran arrintaas horta horta aniga oo oo yaaban ixtiraamka dadka isiinayan marka aan xayaat mula aad uga uga uga uga adeegan jiray iyo castello cormel oo kafeega laga cabo dhalinyaro badan marka kafeega cabayo iyo weytirada iyo kulli iyo yimaadba waa ku taageersanay xamar laguguma soo degtay waa ku taageersanay vitaminos vita ileeyihin anna aan faraxsanahay ayaa horta waxaan is aragnay niman astaanka shaqeeya yar fu'aad la dhaho yar cabdibaadir la dhaho waa i qabteenoo meesha markaa ay heestan soo baxdayna wax kale dhalinyaradii horta waxa ay aad iigu hambaliyeynayeen oo aan arkay oo ama wiilasha bajaajleyda ah aan aan ku arko ama nin mobiilku wato iga tuso heeskayga ha noqoto anoo jidka maraaya micnaha waxaa waye qaabka aan heesta u qaaday aad aad iyo aad ayaa qaababkii hore ah ma aha qaababka qaababka cusub mana u qaadi karo qaababka cusub hadda waa arto kilibyo badan oo iska duubay Aha.
weli waa igu adegto jaaskaygaan iska wataa
laakiin eh, heesta ka sokow codka aad ku qaaday oo cajiib ahaa muusiga eh, Allah kooxda yaqallin.
astaan ay garaacayeen eh, muuqaalka laga Khalid.
ciyaarta ayaa dad badan soo jiidatay oo qaabka aad u ciyaaraysa iyo qaabka aad u jeesayso ay- ayay dadku Naam.
aad ula dhaceen aad iyo aad wallahi meel kastoo aan maro makhaayad kastoo aan fariisto meel kastoon socdo hadda waa soo tegay intaan soo tegin ilaa iyo airbortka aan imaado wallahi dad badan badan badan oo waxaa arkay aad ugu hambalyeynay heestaan way oo aad ugu way bal dheregaacan intaanan ka aan heestaan.
waraysigeena kala sii dhammaystiranin eh, heestan aan usoo qabanno eh, aan xasuusinno dhegaystayaasha Eh, heesta magaceed magaceeda iyo eh, fanaankii hore u qaaday balna xasuusi fanaanka allahu naxariisto horta heesta waa soo cusboonaysiiyey waxaa la dhahaa alxeeb baa la dhahaa heeska Een, allahu naxariiste waxaa iska lahaa sandheere nuur way ku dhintay beri hore oo fog Ee, heesta asalkeeda ninkaas iska lahaa oo inuu horseed ahaa aan u malaynayo Mhm.
fanki iiga horreeyey Mhm, allahu naxariisto jannata firdowsna allaha geeyo mhm.
Ee, waxaa gadaal koobi ahaan u qaaday iyadana yar la dhaho ebo canada degan oo isagana dhintay allahu naxariisto dhintay allahu naxariisto Mhm.
allahu naxariisto marka heesta horta heesaha adag bay ku ka mid tahay Mhm, laakiin oo- waxaaba cajiib ahayd doorashada aad heestaas dooratay waa iyadi hees kalaa jirta iyadana aan iyadana doortay oo asaaso adagoo uu qaadi jiray faysal cumar mushteego hadda soo socoto Mhm, Een, labada heesba heesaha adag way ka mid yihiin barke he- wax haddaa aad suubinaysid wax wixii macaanaa oo laga heli jiray zamaankaas mhm.
oo maantana gadmaya waa inaad suubisaa way bal naxasuusi heesta waana miraheeda si aan dhegaystayaasha ugu saarno
sida sida Sida-
sida sida sida nabiga hawdu lamika hore Eh, ama muqallulkiyo ubaclayaa
Ay.
sida nebiga hawdo lamahiika ma muqallulkiyo ubaxlacaya luqunta cabariya rabbi kaga laastiyo laafiya garara markad lagac ka sii imuube
aada u mahadsan tahay Eh, dabcan aad heestaas dadka ay soo jiidatay oo aadka u jeclaaday baan ka mid ahay eh, vitaminos dhammaadkeeda Eh, maasha allah haddii aan eh, dib ugu laabanno taariikhdaada bal waxaad iiga warantaa jacaylka sideed isku tihiin Eh, wax jacayla ma ku soo maray oo aad dhihi karto walleekaas eh, lagama sheekayn karo jacaylka qof aan wax jeclaan fanaan maba noqon karaba inta fanaan oo heesta oo heesta wax hees ka keena waa jacayl Mhm, waa gartay
jacayl xoog leh weliba fan- fanaanku waa inuu wax soo jeclaa markaad wax soo jeclaatid ayaa meelihii ku damqaya aad tilmaami kartaa moogta aad iyo aad aad iyo laakiin qofka hadduusan waxba adduun mar u haynin soo u tilmaamaa aad Mhm, ma tilmaami karo jacayl waa isoo maray jacaylo badanaa isoo maray oo xoog badan oo kala kala kala heer saree walow jacaylka koowaad markaad gelaysid uu jacayl adag yahay oo aad u tiimbanaysid jacaylka labaadna xoogaa aad iska jiraysid jacaylka saddexaadna dee practic baaba noqotay wixii jiray wixii kale aad kala garanaysaa laakiin wixii waa adigoo adigoo adigoo soo tababartay
laakiin hala jacayl qof wax jeclaaday unbaa xasuusihiisa geli kara marka anigu runtii markaan heesay heesay xasuuso aad ii gaar ahaan galaa waa aad aad aad baan u gartay maxaa maxaa heesa hees kale oo aad noo soo qabanayso aniga iyo dhegaystayaashaba bal hees kale noo door waxaan noo doori lahaa abwaankayga aan jeclahay horta maasha allah mawlid curjan sow kuma gelgelo hees la dhaho oo ii suubiyey oo etoobiyaan ay tumayaan oo weliba ninka la jacfarow etoobiyaanka uga codsadeen inaan etoobiya inta tago aan aan music life igu tumaan heeskan uga codsadeen ha iga codsadeen marka iyadaas iyadaasaan noo soo doonaa waayahay
sow kuma gelgelo jacaylaad gudaweyn kama kuma diido kama jiro aynaan gardaad samin marka aad garabka saarta garataa dhibkiisu garataa dhibkiisu gadaanaad ka oyda jacaylaan gardaad samin marka aad garabka saarta jacaylaan gardaad samin marka aad garabka saarta garataa dhibkiisu sokuma guntamao wadnaa gaarkiisiyo garka iimaankiyo kama guudi laabtana sow kuma guntamao wadnaa gaarkiisiyo garka iimaankiyo kama guudi laabtana suguracantasada kuma gaysaadimo gamaahiiriga cidladayo gabaha
waayahay fitamino haddaan sow kuma gelgelo intaa uga nimaadno hees waxaa jirta aan jeclahay oo heesaha ka mida oo jannadii ifka la yidhaahdo bal heestaas ayaan jeclahay inaan markaan aniga soo qabto oo dadweynaha barnaamijka dhegaysanaya ay nagula nastaan inta uu barnaamijku sodo
jacayl baan ku qabayo naftaydaad jiidato indhii ku jeclaadayba marnaba gaajaysan marnaba marnaba marnaba joogaaga quruxda badan jacaylu beerayo markaad hor joogtidba jawabdii macaye baatahay qaaliye haddaad ila joogtid meel jannadii ifka waan henu jaliil baan mahadiya jaliil baan mahadiya jexbaatahay qaaliye haddaad ila joogtid meel jannadii ifka waan henu jaliil baan mahadiya
waayahay maxamed vitaminos dabcan heesahaagu heesahaagu waa waa cajiib codka jiliinka marka dadka ay daawanayaan ayayba aad uga sii helayaan marka ay dhegta ka maqlayaan waxaaba ka sii
jacfarowde waxaan waa waxaan soo baranay xataa qiyaasta mikrofoonka aad intad ka fogtahay intaad u jirtid shacabka saa u raali gelinayd markaad u tagtid dee shacabka shacabka markuu kuu dhaco inay shacabka raalli noqdeen in kale ayaad garan jirtay markaanu heeseen oo tiyaatarka heesin marka waxyaabo badan baan soo tababaray oo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ayagana ilaahay khayra ka siiya qaarkood weli way joogaan walow aan xamar markaan tegay hadda badanaa aan soo arkin macalimiinteedii oo aan aad loo kala mashquulsana xamar baaba de new york noqotayba
waayo marka hadda bal waxaad iga warantaa vitaminos qorshahaaga mustaqbalka ee fanka waxaan aragnaa fanaaniin fara badan oo maalinba maalinta ka dambaysa fanka ka sii baxaya kuwa kalena way ku soo biiraan marka adiga maxaa kuu qorshaysan jacfaro waa mahadsan tahay horta fanka qofka yidhaha waa ka baxay kamuu bixin haddii aad fannaan tahay oo runtii fannaan tahay gabiyaa tahay heesaa tahay mu'alif tahay anigu fanka waa wax igu jiro haddii aan aan aan ka qaato break xataa oo aan joogana inaan ka sheekeeyaan jeclahay inaan wixii cusub la socdaan jeclahay qofka fanka hadduu soo galo albaab laga galuulay albaab laga baxa ma laha qofka hadduu ku yidhaahdo fanki waan ka baxay cillado kalaa jiro niyo aniga haddii aan siyaasi ahaan lahaa kulli gurbaana idin iibi lahaan xabadaha bunduqyada idinka dhigi lahaan walaahi bilaah been bahalkaas marka kow aan arka xamar hadda markii aan hotel ka soo baxay albaabka nin xabad wata marka arka soo baxay waa naxin oo asbeelka qaada gacmawaaba sidaasoo xilligii xamar ugu wanaagsanaa aad tagtay ugu wanaagsanaa aan tegey marka waxaan dhahay anigu waa idinka wada dhigi lahaa aan dhahay alanahay dhaaf madaxdayda dhan iyo dowladayda iyo dadka aan la kulmay iyo shacabkayga iyo shacabka soomaaliya oo jecel jidka aan maraba vitaminos maxaan faarax maxaan faarax maxaan faarax wallaahi wallaahi bilaahi dad baa bajaajka iiga soo deganay dadaa baabuurta iiga soo deganay ilaahay waddankaadad qiimo ku leedahay ee waddankeenna allaha noo sii hagaajiyo khidwa bikhidwa
heese kale heese kale oo aad soo duubtay intaad xamar jirtay oo aan hadda sugno oo aan ku sii sugnana way jiraan soo maa waxaa sugaynaa astaan heesay soo wadaa jirta dhowaan oo aad u maxaan oo aan soo duubay de haddana markaan tago heese kale waxaa jirta aan baraatik soo suubiyo oo aan marka aan soo noqdo in america ugu imaadana waa laga yaabaa biidni illaahi alkariim aad iyo aad waa ku soo dhaweynayna aada ugu faraxsanahay kulankeenna caaway iyo v o eda ilaahay waddankeenna khayr ha nooga dhigo
markaan udbahayga waa soo qaadanaya aan leedahay maba maba meel kale ma ku nool hawada iyo banaanka markay hawo fiican dhacaysa ma arkin oo xamar xamar waay aan dhahaa xataa magaalo kale ma tilmaamay magaalo kusoo kortay magaalo ku dhalatay kusoo kortay magaalo kale waa ka jecesha waa kaaga duwan aad iyo aad baa u mahadsan tahay dhegaystayaalkaasi waxa uu ahaa fanaanka maxamed faarax xuseen vitaminos oo qadka telefoonka aan ku wareysanayay isagoo ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar barnaamijkeennii cawayska v o a oo uu guud ahaanba marti noogu ahaa fanaanka vitaminosna intaa ayaannu kusoo gebagabaynaynaa intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa aniga iyo vitaminosba nabadgelyo
iyo nabadnooli kulanta mahadsanid
jacfar kuukay ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi caweyska washington haatanna ku soo dhowaada heestan
Come on, I'll go.
haastaasi ay qaadisay farxiyo fiska waxay ugu dambeysay idaacaddii caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa washington waxaa idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan garabay daanduray intaan markaa la kulmi doono habeen wanaagsan
comida